barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee saacadda washington d c waana maalin khamiis ah koob iyo tobanka bisha maarso ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aan idinku hayna idaacadda iyada duhurnimona waxaa ka mida dhalinyaro laga keenay tuulooyinka gobolka sool oo waxbarasho bilaash ah looga bilaabay magaalada laascaanood tan iyo markaan nimid dugsiga hoyga laascaanood sekondariga maasha allah waxaan umi waxbarasho tayesan markan waxaan ka imid tuulo agabka waxbarashada uu liito tayada waxbarashada ay liidato wakhtiga uu liito ardayga la dadaalkiisa iyo macalimiinta ay liitaan balse iminka waxaan u imaaday waxbarasho heer ah saraysa waxaan sidoo kale idiin haynaa garoomada kubadda cagta magaalooyinka puntland qaarkood oo dib loo dhisayo heesihii ayaan sidoo kale ka maqnayn barnaamijkeenna
ciyaarihii ayaanan meesha ka marnayn balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa sheegay in toban sannadood oo ka soo wareegay markii kacdoonka iyo qalalaasuhu ka bilaabmeen dalka siiriya ay weli dadweynaha waddankaasi siiriya ku nool yihiin mugdi cabsi iyo murugo joogto ah boqolaal kun oo qof oo reer siiriya ayaa ku dhintay dagaalada sokeeye ee dalkaasi ka socda tan iyo sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii kumanaan kale ayaa xabsiyo sharci darre ah ku jira kumanaan kalena dhaawacyo ayaa soo gaadhay qaarkood waxba laga qaban kari waayey halka boqolaal kun oo kalena ay barakaceen oo ay ku jiraan xeryo qaxooti oo noloshooda hoosayso xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa sheegay in caalamku uu ku daawanayo dadka reer siiriya dhibaatada ay tobanka sannadood dhex jibaaxayaan ee aan naxariista lahayn xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa sheegay in muddadaasi duqaymo loo adeegsaday guryaha ay dadku ku noolaayeen meheradihii ganacsiga dugsiyadii waxbarashada iyo goobihii cibaadada iyadoo ay intaasi u dheer tahay isticmaalkii hubka kemikalka ah ee ay xukuumadda madaxweyne bashaar al asad u adeegsatay dadweynaha rayidka dowladda iyo dadka waddanka jabaan ayaa khamiista maanta ah xusay toban sano guuradii ka soo wareegatay dhulgariirkii sunaamiga watay ee dalkaasi ku dhiftay koob iyo tobankii maarj ee sanadka labada kun koob iyo tobankii dhulgariirkaasi ayaa burburiyey magaalooyin sidoo kalena dhulka ku daray warshadii nukleerka ee fukushima taas oo sababtay masiibadii ugu xumayd ee dhinaca nukleerka ah tan iyo shilkii nukleerka ee chernobyl ee dalka ukrain ee sanadkii kii dhulgariirkaasi oo lixaadkiisu uu ahaa sagaal dhibic eber cabirka dhulgariirada ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad labaatan kun oo qof halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen dowladda jabaan ayaa ku bixisay lacag dhan saddex boqol oo bilyan oo doolarka maraykanka ah dib u dhiska deegaanadii ku burburay sunaamigii iyo dhulgariirkii hase yeeshee waxaanan weli dib loogu laabanin agagaaraha warshadii nukleerka ee fukushima sababo la xiriira dadka oo ka baqayay inay waxyeelo ka soo gaarto suurtagalnimada shucaaca nukleerka
duhur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilownay barnaamijkeena dhallinyarada maanta boqolaal dhallinyaro ah oo laga keenay tuulooyinka gobolka sool ayaa waxbarasho lacag la-aana looga bilaabay magaalada laascaanood dhallinyaradan ayaa waxaa lagu xareeyey dugsiga hooyga laascaanood oo dhowaan ay dib u howlgelisay wasaaradda waxbarashada somalilan waxaana warbixintan magaalada laascaanood nooga soo diray wariyaha v o a cabdikariim cabdilaahi olol magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wasaaradda waxbarashada ee somalilan ayaa dib u noolaysay dugsiga hoyga ee degmada laascaanood kaasoo ay ku xaraysay in arday gaadhaysa laba boqol iyo afartan arday ardaydan ayaa laga soo ururiyey deegaanada gobolka sool gaar ahaan kuwa aan lahayn dugsiyada sare dhalinyaro wiilal iyo hable isugu jira ayaa ka faa'iidaystay waxbarashadaasi kuwaasoo hoy iyo cunto ka hela iyo waxbarashada oo ay si toosa u qaataan qaybta koobaad ayaan ku soo qaadan doonaa dhalinyarada gaar ahaan wiilasha deegaanadaasi ka yimid iyo fursadani sida ay u heleen
waxaan kasoo baxay dugsiga hoose dhexeysay brimariga tan iyo markii aan imid dugsiga hoyga laascaanood secondaryga maasha allah waxaanu imid waxbarasho tayasan markan waxaan ka imid tuulo agabka waxbarashada uu liito tayada waxbarashada ay liidato waqtiga uu liito ardayga la dadaalkiisa iyo macluuminta ay liitaan balse iminka waxaanu imaaday waxbarasho heer aada sareysa darajaad aada u sarreeya dadaal sarreeya dhiirigelin inaan ka mid noqdo ardayda maxayto bal u tartama gobolka iyo deegaanka tuulooyinka ku noqdona iyo deegaanada ka imina inaan u faa'iideeyo waxu taro sidoo kale waxay noqotay inaan indhadilaacsado aana soo baxo hayo waxbarasho oo sarreeya iyo cilmi kale oo aanan gaadhin iyo maaragtay culuum tiro badan oo aan arag sidoo kale inaan kusoo biiro dee caalam ka mid a caalamada adduunka iyo inaan la yaabo maaragtay waxbarashada aadka u sareysa oo dee deegaankan ka imiya waxaan islahayn iyo waxbarashada aqoonida aanu imi sidoo kale habdhisanka iyo maaragtay deegaanka fariska loogu talagalay iyo waxbarashada aan ugu nimaanay iyo waxaan islahayn weeyaan aan qaadi karin marka maasha allah
fursadaasi ka waran markaad halkan timid oo kale iyo waxbarashada waxay idinka dhigan tahay iyo kuwo badan oo adiga ka mida inayna fursadaasi helin inay soo galaan dugsiga hoyiga laascaanood oo kale ha deegaanadii aana ka nimaanay saad sheegteen iyo si aanana ka wada ogsoonahay waa deegaano aan lahayn waxbarasho tayasan aan sikadhar lahayn tan iyo markaan nimaanay iyo dadka maaragtay deegaanada kale iyagana yimaaday waa taya waxbarasho aada u sarreysa weeyaan oo qofkii ka faa'idaysanayo oo qofka u muuqato inuu ka faa'iidaysto waana darajo aada u sarreysa weeyaan ardaygii wuxuu dhiirigelin helayaa inuu kor isu qaado maadaama haysto dugsi secondary oo hooya oo waxbarashadii firiyo ah oo agabkii wixiiba u yaalaan waana darajo aada u sarreysa weeyaan ardayga guurku gaari karo
bal ka waran maadooyinkaa digato oo kale iyo xilliga waxbarashada maasha allah waxaan dhiganaa maadooyin kala duwan oo aada u tiro badan oo maaragtay ardayga dhan walba dhan walba kaga jira oo maaragtay noloshiisa quseeya oo waxbarashadiisa cilmigiisa wakhtiyadan kale aan dhiganona waxa weeyaan waa labada gelinba waxaan kaloo wakhti u haysanaa firaaqo u haysanaa inaan casharada qabno macluumiinta ay noo soo noqdaan jabtaasaa nala ku celiyo nala xasuusiyo arrimo kala duwan qofka maaragtay ardayga dhan kasta ka kaabaya oo cilmigiisa kor u qaadaya sidoo kale maclimiinta ay noo keenaan carasharada intaan dhamayno kuwo kaloo dheeraada oo firiya oo ardayga haddana korisoo qaaday culumtiisii cilmigiisii oo dhinacyo badan quseeya oo maadadii inta buugta iyo simistriga inta ku kooban qura maahe in kaloo laarajiyo dheeraada aanu ka faa'iidaysano dhanka cunnadoo kale iyo hurdada iyo ka waran halkan may may may maasha allah dhanka hurdada iyo maxay toy iyo joogitaanka iskoolka hoygu waa mid aada ugu habboon weeyaan sidoo kale waa mid aananba kala kulminba deegaanadayadii hurdo aada u wanaagsan sarrihii nooleh oo cuntadii nooleh oo noodii oo bilaasha oo aan shilinala weydiin waa arday loogu talagala inuu waxbarto adduunkana ku tartamo weeyaan sidoo kale jaamac deeq cali waxa uu ka mid yahay ardayda ka timid deegaanka ceegaag ee gobolka sool deegaanka uu ka yimid ayuu ii sheegay in arday fara badan ay waayeen dugsi sare fursadda ee magaalada laascaanood ee wasaaradda waxbarashada ee somalilan ee ardaydana u fidisay ayaa waxay tahay inay waxbarasho bilaasha ay ka helaan taasoo ah hoy ay ardaydu seexdaan halkaas inay wax ku bartaan dugsiga laascaanood waxaan ka yimid degmada ceegaag waxaweye fursadan aan helay fursad aan islahaa weligaa maad helin weye waxaaweeye waan dareemi karaya caqabadii markay haysato deegaankayga aansan ka dari lahayn waxay u kaliftay haddii aanan sekandariga heli lahayn inaan deegaankayga iska joogo marka waan dareemi karayaa fursadda aan helay waxaana fursaddan ka faa'iidaysanaya arday deegaamo kala duwan ka timi waxyaalaha waxaaweeye aan halkan ka helay waxaa ka mid inaan isbarasho ardayda ah waayo waan dareemi karayaa arday ka timid deegaano kala duwan halkan marka lasoo keena isbarashada waxaan yeelan doonaa markaan sekandarigan dhameeyo saaxiibo badan oo deegaamada goboladan sool sanaag iyo cayna haddaan wax uga baahdo inaan ka helo macalimiinta waxaweye aad bay u mahadsan yihiin iyo maamulahaba waxaweye halkan waxaan ka helay waxbarasho aad u tayo fiican waxaweye labada waqtiba waa noola soo noqonaya todobiiton saac baan wax dhiganaa waxaweye intaa soo hadhayna waa hurdo dhankoyga haddaan ka hadlo waxaan halkan ka helay dee wax waxaweye qofi uusan heli karin waa cuntadii waa hoygii waa hurdadii waxaaweeye waxaasoo dhan dee haddii aanu hellay waxaan jecelahay inaanu ka faa'iidaysanno haddaannahay arday deegaamada ka kala timi fursaddanna waxaan ugu baaqayaa dhammaan deegaamada in si fiican looga faa'iidaysto siiba dadka degaan gobolladan soolsaag yacayn dee iskuullada kale haddii lagaa waayo tobanka doolare fiiga ama shan iyo tobanka doolare fiiga waa lagu eryayaa halkan waxaa weeye waa lagu soo dhowaynayaa waxaa weeye dhinac walba waa lagaa dhisayaa maskaxiyan waxaa weeye iyo maaragtay dee dhinac walba waa lagaa dhisayaa dhankii waxbarasha waa lagaa kaabaya waxyaabaha mustaqbalka rajeynaya sidoo kale iiga waran maxaa rabtaa inaad noqoto oo kale mustaqbalka waxaan jecelahay insha allah sanadkii ugu dambeeya fanfoor baan ku jiraa arday fanfarada ka baxday dhammaantood ee balaas iyo b balaas ku wada baaseen insha allah aniguna waxaan rajeynayaa inaan balaas ku baasi doono insha allah waxaan jecelahay inaan maaragtay waxbarasho aan sii wado waxaan jecelahay inaan noqdo dhakhtar qaliin cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood haatanna haddii aan aadno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta darajo iyo fanaanada farxiya kabayar qaar ka mid ah garoomada kubadda cagta ee magaalooyinka puntland ayaa dib dayactir loogu samayn doonaa iyada oo la casriyeynayo arrintan ayaa la doonayaa inay dhiirigeliso ciyaaraha dhallinyarada sidoo kale garoonada ayaa waxaa lagu wadaa inay noqdaan kuwo dhallinyarada ay ku ciyaari karaan iyadoo aanay waxyeello ka soo gaarin wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray haweenka magaalada qardho ee gobolka karkaar ayaa bilaabay ka qayb qaadashada dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada qardho kaasoo dibo habeen casriya lagu samayn doono sida ay sheegtay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee puntland waxaana garoonkan uu la jaanqaadi doonaa garoommada kale haweenkuna waa lafdhabarka bulshada waxayna dadaal badan ku bixiyeen inay ka qayb qaataan door wanaagsanna ay ka muujiyaan dibudhiska garoonkaasi waxaa shalay guddiga u qareemidda garoonka kubadda cagta magaaladaasi deeqdii ugu gaarsiiyey ururka haweenka magaalada qardho gudoomiyaha ururka haweenka degmada qardho faa'iiso siciid cali ayaa sheegtay in mar walba haweenka ay u taagan yihiin ka qayb qaadashada dhismaha oo aan rabo inay dadka bulshada qardhoodoo dhan ay ku dhiiradaan oo aan laga xishoon qofkii hal gaari hayaa uusan xishoon uu halkaa keeno qof walba awoodiisa ay wixii ah uu keeno aan lagaga xishoon lix gaari aad bay u yartahay laakiin waxaan kaloo rabaa maalinta khamiistii jimcaha dhismuhoo socdaa dhagax ma qaadi karna inaan dhoobada qaadno insha allah haweenka qarroodoo dhan waanu ku tala jirnaa waana ka shaqaynayna xoog iyo maalmidna la harimayno xasan ciise axmed oo ka mid ah dhallinyarada magaalada qardho iyo guddoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka karkaar cabdiqani maxamed dhuubane ayaa halkaasi ka hadlay waxayna sheegeen in mar walba ay u taagan yihiin in dhallinyaradu ay helaan gooba ay ku ciyaaraan islamarkaana la jaanqaada garoomada caalamiga ah
waxaan halkaan isugu nimi inaanu goobjoog ka noqonno ka degma ahaan dhagaxan baabuurta saaran oo aada u jeedaan oo ay ku deeqday guddoomiyaha haweenka degmada qardho horumarinta degmada oo qeyb ka mid ah oo garoonkii kubadda cagta qeybtii garoonka kubadda cagta laga dhisi lahaa marka intaas baanu halkaan isugu nimi annaguna ka wasaarad ahaan iyo ka maamul ahaan iyo kan degma ahaan iyo kan gobaal ahaan iyo dadka qurbaha naga jira intaba waxaan ballan qaadaynaa inaan isku duubni wadareed uga qayb qaadan doona garoona kan sababto waxawey garoona kan degmada horumarkeeda ayuu kowka yahay iyo gobolka karkaar meel lagu cibaadaystana wuu ahaan doonaa meel lagu cayaarana wuu ahaan doonaa sida ciidaha roobdoonada oo kaleeto waana meel magaalada bankeeda ah oo bilicda magaalada soo saaraysa sidoo kale waxaan baaq u diraynaa bulshaweynta gobolka kaar dal iyo diyadda meeshaay joogto inay ka qayb qaataan dibudhiska garoonka ee cusub ee gobolka karkaar ee boobe isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka karkaar maxamuud abshir iyo cabdiqani qardhaawi oo ah gudoomiyaha guddiga u qareemidda dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada qardho ayaa ku booriyey cid kasta oo jecel dhismahani waxaana uu intaasi ku daray in garoonkan ay u baahan yihiin dhallinyarada magaalada qardho kuwaasoo haatan ku ciyaara garoommada sida gaarka loo leeyahay ee xilliyada habeenkii iyo weliba garoommada ciidda intaba waxaan leenahay qayb weynaa ka qaadataan baan idinka codsanaynaa waayo waa waxyaalaha aynu rabno bulshadeena inaan ku jahayno oo ay horumar ka sameeyaan tartama ka sameeyaan ay kaga kaaftoomaan inay aadaan wadooyin xunoo markay iskuullada iyo jaamacadaha iyo kolleejyada ka yimaadaan ay ku mashquulaan insha allah marka waxaan ugu baaqaynaa dibadda iyo gudaha qurbajoogta khaasatan anigu aan muddo badan ku noolaa aan ogahay inay waxtar badan leeyihiin meeshaan lagu bixiyo puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka soconayay dibudhiska iyo weliba uqareemidda garoommada qaar ee magaalooyinka puntland si dhallinyarada u helaan garoomo la jaanqaada kuwa caalamiga ah islamarkaana ay kubadda ku ciyaaraan yuusuf maxamuud v o e bosaaso haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jalleecaynaa waxaynoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha dhegeystayaal kulmo ka tirsan champions leaga ayaa la ciyaaray gaar ahaan kooxaha kubadda cagta liverpool iyo arbi lebzig ee dalalka ingiriiska iyo jarmalka ayaa wada dhelay lugtii hore ayaa nadiga liverpool laba iyo waxba kusoo badisay waxaana ay wadatay fursad ay markaasi kusii gudbi karayso oo kuwarefanalaha ay u gudbi karto hayeeshee naadiga liverpool ayaa fursadaasi ka faa'iidaysatay iyadoo laba gool iyo waxba mar kale kaga adkaatay naadiga arbi lebzig ciidanada moxamed salaax iyo mani ayaa labada gool u dhaliyey naadiga kubadda cagta ee liverpool kulanka indhaha lagu hayo waxa uu ahaa naadiga b s g ee dalka faransiiska iyo naadiga barcelona ee dalka spain oo labadaasi kooxood kulankii hore uu kusoo dhammaaday afar gool i gool oo b s g ay kusoo awoodroonaatay ciyaaryahan calen imbabe ayaa waxa uu noqday ciyaaryahan markaasi rikoorkii hore u yeelay leonel messi oo ahaa ciyaaryahankii ugu daadyaraa ee taariikhda champions leaga dhaliyo shan iyo labaatan gool markaasi ka gudbay islamar ahaantaasina uu noqday imbabe qofka ugu daayar ee ciyaaryahan champions leaga oo shan iyo labaatan gool ka dhaliya kadib markii afar gool hore uga soo dhaliyay naadiga barcelona barcelona dhowaantan ay markaasi madaxweyne cusub dooratay islamar ahaantaasina joan laborta oo hore naadigaasi sanadihii labada kun iyo saddexdii ilaa iyo labada kun iyo tobankii guulo muhiim ee gaarsiintii uu joogay ayaa waxa ay isku dayeysay in ay soo laabasho kale oo aada iyo aada loola cajabo ay samayso sidii ay samaysay dhowr sano ka hor markaas oo naadiga b s g ay dib uga soo laabteen islamar ahaantaasina ay wareega kale usii gudbeen ayaan u suuragashan ciyaartaasina waxa ay ku dhammaatay labada kooxood ay wada dheeleen gooli gool oo ay ku kala tageen ciyaaryahan kalen imbabe ayaa naadiga barcelona rigoore ka dhaliyay daqiiqadii koiy soddonaad waxaase barbareeyey lix daqiiq kadib ciyaaryahan leonel messi inta aan ciyaarta kaambiyada la marin ayaa messi ka khasaariyay naadiga kubadda cagta ee barcelona rigoore guladaha naadiga b s g kylor navas oo noqday ciyaaryahankii ciyaarta taasoo micnaheedu ay tahay in fursado dhowra naadiga barcelona ay gulo ku dhilan karaysay uu badbaadiyey b s g iyo liverpool waxa ay ku bireen kooxaha hore usoo gudbay ee f c borto iyo naadiga kubadda cagta ee brushe dortman waxaa sidoo kale la filayaa in kooxaha manchester city brushe motion gladbach iyo real madrid atlana sida ay markaasi usoo kala baxaan halka naadiga chelsea atletico madridna ay wada dheeli doonaan baymink waxay la dheeli doontaa naadiga lazio toddobaadka soo socda haddii uu ilaahay yiraahdo xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas inoo joogto
aad buu mahadsanyi jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayay ciyaaraha halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana kusoo dhawaada heestan oo ay wada qaadayaan fanaaniinta nasiib cali iyo kiin jaamac
Kismayandegina
heestaas ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta xaggiinna intaaan hawada dib ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo